بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida taliska ciidanka mujaahidiinta oo war ka soo saaray camaliyadii istishaadiga ahayd ee ka dhacday kuliyadda jaalasiyaad waxaad dhegaysan doontaan shir jaraa'id oo uu qabtay sheekh cabdulcasiis abuu muscab mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo beel kale u cafisay diyada boqol neef oo geela oo ay xukuntay maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe waxaad maqli doontaan kelimaad laga jeediyey munaasabaddii diyacafinta jabhadda mucaaradka itoobiya ee o l a oo la sheegay in ay la wareegtay gacan ku-haynta deegaano ka tirsan gobolka binshanguul gumus askar ka tirsan dowladda turkiga oo si layaab leh ugu halaagsantay waqooyiga waddanka ciraaq kulamo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bakool iyo odayaasha iyo waxgaradka wilaayadaasi dowlo sharci ahna ay barbar socotay oo soo gebagaboobay mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad kulamadaasi ka hadlay barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan qodobadaas iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war ka soo saaray camaliyad istishaadi ah oo maanta ka dhacday kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho haddaba kusoo dhowaada shir jaraa'id oo uu qabtay sheekh cabdulcasiis abuu muscab afhayeenka ciidamada mujaahidiinta بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما توا مال الأربعة تاريخ كوبا تهي أفر يتوكا محرم كون أفر بقول أفرت يتضب هجري waxaan ka warbixinaynaa howlgal ka dhacay magaalada muqdisho mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee ku taalla degmada hodan magaalada muqdisho howlgalkan waxaa si gaara loogu beegsaday saraakiil caddaana oo saliibiyiin reer galbeed ah oo tababaro siinayay maleeshiyaadka riddada goobta ay camaliyaddu ka dhacday oo gudaha kuliyadda ah waxaa ku wada sugnaa saraakiisha saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta ah shaqada ay saliibiyiintu meesha u joogeen waxay ahayd inay kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyaan howlaha tababarka ah ee ay qaar iyaga ka mid ah ay goobta ka bixinayeen halka qaar saraakiisha ka mid ah ay ahaayeen kuwii mas-uulka ka ah tababarka guud ee saliibiyiinta reer yurub siiyaan murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ay iyagu u adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ahalkiisa mujaahidiinta oo si dhow isha ugu hayay waxaa ka socda gudaha xerada tababarka saraakiisha saliibiyiinta ah ee duruusta bixinayay tiradooda xilliga ay tababarka bixiyaan wakhtiga ay shaqada bilaabayaan goobaha ay ka yimaadaan iyo marka ay shaqada ka baxayaan ayaa u dejiyey qorshe cadowgaas cashar loogu dhigo dharbaaxo xanuun badanna loogu dhufto maanta ayayna hawsha allaah fadligiis dhacday camaliyadda istishaadiga ah waxay allaah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa xilli ay hawshii kormeerka ku guda jireen walaalka istishaadiga ah ayaa allaah fadligii dhex galay safafkii ay cadowga ku jireen halkaasna camaliyadda ka fuliyey guud ahaan tirada saraakiisha saliibiyiinta reer yurub ee goobtaas joogtay waxay ahaayeen lix sargaal laba ka mida goobta ayay ku bakhtiday afar kalena dhaawac garaaba ayaa goobta looga qaaday dhanka saraakiisha murtadiinta ahaa ee tababarka ku jiray waxaa ka bakhtiyey afar iyo toban murtad labaatan iyo kow kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sidaas ayaa ilaahay wuxuu ku dabar jaray cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray goobtaas ayaana dhiiggoodii iyo hilbahoodii isku darsameen allaah ayaan ma hadda maanta u celinaynaa kadibna mujaahidiintii ka soo shaqeeyey camaliyaddaas barakaysan intii qorshaha soo dejisay kuwii abaabulka iyo diyaarinta lahaa iyo intii tanfiidka iyo fulinta ka qayb qaadatayba iyo weliba qof kasta oo kaalin ka qaatay hirgelinta hawshaas lagu naafeeyey cadowgii ilaahay ee ku soo duulay diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan u ducaynaynaa walaalkii mujaahidka ahaa ee naftiisa allaah ka iibsaday noloshiisana u huray sidii loo difaaci lahaa kitaabka allaah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam wa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad can nucaym ana rajulan sa'ala annabiya sala allahu calayhi wasalam ayu shuhadaa'i afdal qaala aladiina in yulqow fi saf laa yalfituuna wujuuhahum xataa yuqtaruu ulaa'ika yatalabaduuna fi lqurafi alculaa min aljannah wayadxaku ilayhim rabbuk waidaa daxika rabbuka ilaa cabdin fi ddunyaa falaa xisaaba calayh rawaahu axmed ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu darajaadka sare ee jannada geeyo maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqaa waa raggaas libaaxyada ah oo allaah diintiisa uu ku kor yeelay cadowgiisa ku sandulleeyey kuna ilaaliyey islaamka iyo muqadasaadkiisa gaalada saliibiyiinta ah ee nagu soo duunay waxaan leennahay nama taqaannaan waxaad dhaqan ka dhigateen inaad idinku furimaha ka dhuumataan taas beddelkeedna aad murtadiinta dabadhilifka ah carratuur ka dhigataan horeyna waad u aragteen haddana waad aragtaan ma jirto meel aad kaga badbaadi kartaan gacanta halyeeyada islaamka ku bishaaraysta dhimasho iyo dhaawac ilbiriqsi walba albaabka idiin taagan inta aad ilaahay diintiisa iyo dadka muslimiinta ah duulaanka ku tihiin halganka iyo howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala xataa laa takuuna fitna wa yakuuna addiinu kulluhu lilaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا سيري قيد التراخي waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah caawa qodobo dhowra ayaynu kusoo qaadan doonaa insha allahu balse qodobka ugu horeeya shabakadda wararka soomaali miimo ayaa maanta qodobo dhowra lagu qoray waxaana ka mid ahaa askar ka tirsan dowladda turkiga oo siyaabo kala duwan ugu halaagsamay waqooyiga waddanka ciraaq waa mid ka mid a canaaweyntii maanta lagu qoray webka soomaali memo khasaare culus ayaa ciidamada xukuumadda dabadhilafka turkiga soo gaaray xilli ay ku sugnaayeen deegaan dhaca waqooyiga waddanka ciraaq wararka ka imaanaya waddanka ciraaq ayaa sheegaya in ugu yaraan labiiyo toban askari oo turki ah ay dhinteen halka tobnaan kale ay waxyeelo soo gaartay kadib markii ay ku miirdaboolmeen gaaska halista ah ee loo yaqaano almithaan ilwareedyo ayaa sheegaya in ciidamada turkiga ay howlgal ka sameynayeen dhul buroley ah oo ka tirsan gobolka kurdistaan balse markii ay gudaha u galeen godweyn oo ay lahaayeen dagaalyahanada malaaxidada b k k ay mar qura dhulka ku daateen ilaa sagaal iyo toban askari kadibna waxaa goobta ku dhintay shan askari oo ka mid ah askartaasi wararka ayaa intaa ku daraya in toddoba askari oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal ay u dhinteen waxyeelada ka soo gaartay sunta gaaska almithan oo ay neef ahaan jirkooda ugu dustay goobta ay askarta turkigu ku hobteen ayay ka baadigoobayeen meydka sarkaal looga dilay sanadkii labada kun labaiyo labaaatankii dagaalyahanada xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee loo yaqaano b k k ayaa la rumaysan yahay inay farsamooyin casri ah u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada xukuumadda dabadhilafka turkiga xubintii lagu qoray websayteka somaali mimo ayay taasi ahayd markana websayteka calamada iyo qodob ka mid ah canaaweyntii maanta lagu qoray o l a oo la sheegay inay gudaha u gashay deegaano ka tirsan gobolka bishanguul gumus waa halkudhega warbixin maanta lagu qoray websayteka calamada jabhadda lagu magacaabo o l a ee dagaalka kula jirta dowladda xabashada etoobiya ayaa la sheegay inay la wareegtay deegaano ay dagaallo culus ka socdeen muddo bilo ah kuwaasoo ku yaala bishanguul gumus dadka ku nool magaalooyinka metekel iyo kamaashi ee dalka etoobiya ayaa soo sheegaya in maleeshiyada jabhadda magaceeda loo soo gaabiyo o l a ay si deg deg ah isugu fidinayaan gobolkaasi waxayna maleeshiyadan dhowr bilood ka hor ka soo galeen mandiqada wolega ilwareedo ayaa soo sheegay in deegaanada metekel iyo kamashi oo shan bilood ay ka taagneyd xaalad dagaal ay si deg deg ah u qabsadeen oo gudaha u galeen deegaano badan warar kale ayaa sheegaya in mid ka mid ah deegaanada ay la wareegeen o l a oo lagu magacaabo debaad ay ka geysteen dilal afduub dhac iyo kufsi ka dhan ah dadka deegaanka waxay sidoo kale maleeshiyadan qabsadeen tuulo lagu magacaabo berber halka oo ay sidoo kale dhibaatooyin ka geysteen dadka ismaamulkan oo ku nool ayaa sheegay in dowladda etoobiya aysan waxba ka qaban weerarada ay wadaan maleeshiyada jabhadda hubaysan ee o l a ee ka socda gobolka bishanguul gumus qormadii websaytka calamada ayay taasi ahayd markana websaytka ridowga alfurqaan iyo mid ka mid a canaaweyntii maanta lagu qoray dowladda ridada ayaa xasan garguurtay oo ciidan yari dareemayso iyadoo hanjabaad u dirtay askarta ka maqan shaqooyinkooda taliyaha ciidamada loogu yeero asluubta ee dowladda ridada xasan garguurte mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano taliya shub ayaa waxa uu fariin adag u diray askarta u qoran taliskooda ee qaarkood ay u firxadeen dalka dibaddiisa murtad mahad ayaa waxa uu sheegay in ciidamadooda ay u qaybsameen wax la geeyey furimaha dagaalka iyo kuwo cararay dalka dibaddiisa isagoona ku hanjabay inay ruqsayn doonaan askarigii aan soo laabanin islamarkaana ay ka jaran doonaan mushaarkooda warbixintii websaytka alfurqaan ayay taasi ahayd iyadaana ugu dambeysay xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo barnaamijka faafreebka wararka qaybaha ka haray aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada jubbada dhexe mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa beel kale u cafisay diyada boqol neef oo geela oo ay xukuntay maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe qabiilada kale ah isxaaq iyo jareerweyne ayaa loo kala xukumay diyada ilmo dhintay kaas oo ku baxay gacanta beesha jareerweyne waxaana ilmaha dhintay uu ka soo jeeday beesha isxaaq kadib maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe ayaa beesha isxaaq waxay u xukuntay boqol neef oo geela kadib beesha isxaaq ayaa beesha jariirweyne u cafisay dhammaan boqolka neef ee geela ee diyada ah ee loo xukumay iyadoona cafiska qaadatay kadib munaasabad ka dhacday magaalada jilib ee xarunta wilaayadaasi kelimaad ayaa munaasabadda laga jeediyey waxaana ugu horeyn goobta munaasabadda ka hadlay nabadoonnada iyo waxgaradka beesha isxaaq waxayna ka hadleen diyada ay u cafiyeen beesha kale anigoo ah nabadoonka beesha isxaaq wakiilna ka ahay owliyaa u demka oo wiilka dhintay dhalay wiilkaas ku dhintay isbitaal kadibna maxkamadda islaamiga ku dhaqanka shareecada islaamiga ee jubbada dhexe u xukun tagnay naloo soo xukumay boqol neef oo geel ah geelaas wiilkanaga naloogu soo xukumay waxaan isku afgaranay owliyaa u demkii iyo anugoo nabadoonkii beesha ah iyo dhallinyaradii iyo adeeradii iyo dhammaan waxaan isku afgarnay boqolkaasoo neef oo geelah inaan cafinay anagoo ku hadlayo afka owliyaawu demka ah wakiilna ka ahay isaga ahna nabadoonka beesha isaaq waxaad ogaanaysiin geelaas boqolka neef oo geela ah oo wiilkanagana looga xukumay inaan cafinay dhammaan muslimiintana waxaan u baaqayaa in lis cafiyo ilaahay wuxuu leeyahay walcaafiina cani innaas wallaahu yuxibu almuxsiniin waxaydaas ayaan qaadanay in liscafiyo ayaan dadka ku baraarujinaya walaalaha muslimiinta meel kasta joogaan jazaakum allahu khayran alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi waasxaabihi wasalim ajmaciin amaa bacd insha allahu tacaala annagoo kala ah beel weynta direed iyo beel weynta jareerweyne waxaana dhex maray wiil yar oo isbitaal la geeyey cunugaasoo bukaanka meesha jiifa ka mid ahaa oo naqaska ku xirmay oksijiinkii loo geeyay asoo oksijiinka ku xiranyay korontada ay baxday kadibna motoorkii isbitaalkii ninkii gacanta ku haya motooristaha ahay la waayey sidaas darteeda oksijiinkii tii korontada baxday naqaska ku xirmay wiilka yareesaa nooga dhintay kadib odayaashii maamulayaashii isbitaalka iyo annaga hadal dheer dawadiis waxay nagu dhaheen maxkamadda islaamiga u dhaqanka shareecada islaamka isla aado idinkiiyo cidda waxa aad ka tabanaysaan sidaas darteeda waxaan soo baxnay maxkamadda islaamiga u dhaqanka shareecada islaamiga ee maxkamaddii ayaan tagnay dacwadii ayaa noo bilaabatay waxaana loo xukumay boqol neefoo geela geelaas waxaa loo xukumay beelweynta direed gaar ahaan beesha reer isaaq innagoo ku hadlaya nabadoonka beesha isaaq ayaana loo xukumay suldaankii beesha jarirweyne ayaa lagu xukumay kadib waa fariisanay markaan fariisanay annaga oo ah beeshii isaaq odayaasheedii iyo akhyaarteedii iyo culummadeedii iyo dhallinyaradeeda markaan fariisanay oo geelaa naloo xukumay hadal dheer dawadiis waxaan go'aansanay in geelaas boqolka neefoo geelah oo naloo xukumay oo kitaabka ilaahay naloogu xukumay inaan cafinno boqolkaasoo neefoo geela oo lagu leeyahay oo lagu xukumay beel weynta jirar weyne lanoo xukumay annagoo ah beeshre isaaq waxaan go'aansanay boqolkaas neef oo geela ah inaan cafinno ilaahay dartiis u cafinno sidaas darteeda arrintii ilaahay waa noo suurtageliyey walaalihii xaqaan ku lahayn waa u cafinay farxad iyo reenreen iyo marxabo ayaan ku kala tagnay waxaan u baaqaa muslimiinta dhammaan kow iyo tobanka walaayo dadka ku noola muslimiinta ah oo ku dhaqanka shareecada islaamka hoos joogo wax walba ay dhacayaan waxaan la arkayna ma jirto nin baa nin dilayaa nin baa nin daqrayaa nin baa nin midda ku dhufanayaa kadibna alxamdulilahi rabbilcaalamiina ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa la tegayaa maxkamaddii waxay xukumaysaa qofka ilaah oo kuruuya dhibanaha wixii xaquu leeyahay xukumaysaa kadibna odayaala loo soo celinaya odayaasha loo soo celinaayo waxa loo loo xukumaayo waa adduunyo xoolo waay xoolo waxay yihiin ma jirto waxay taraayana male annagoo maanta beesha reer isaaq oo degan jubbada dhexe iyo jubbada hoosba waa degnaa gaar jubbada dhexe hadda aan degannahay waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta dhammaan inay qaataan in wax la qaatana ilaahay raalli uu ka yahay in wax la cafiyana ilaahay uu raalli uu ka yahay tan anaga qaadana inay qaataan ee muslimiinta dhammaan kow iyo tobanka walaayo degan qawaa'ilka waxaan ku boorinayaa wanaagga annaga aan qaadanay iyo sabarka aan qaadanay inay ayagan ay inagu daydaan oo inala qaataan intaasaan ku boorinayaa wajazaakum allahu khayran wasal allah wasalam calaa rasuuli llah wala wasaxbi wasalam suldaanka guud ee beesha jariirweyne iyo nabadoonno ayaa dhankooda uga mahadceliyey wanaagga ay qaadatay beesha isxaaq waqaala tacaalaa walcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin intaas kadib walaalayaal maanta munaasabad oo micnaha heerkeeda aada u sarreeyo oo qaali ah ayaan ka soo qaybgalnay beelweynta isaaq maasha allah ayaan kulansannahay maanta walaalaheenna reer isaaq ayaana kala dhexmaray dhacdo micnaha dil ah dilkaasoo oo geystay ama sababtay wiil u dhashay beelaha jariirweyne dhacdadaasna qaabkay u dhacday haddaan sharaxo cisbitalka ayaa ka shaqaynahaya wiilka wuxuuna u xil saarnaa qaybta matoorka shididda matoorka wiil yar oo micnaha cisbitaalka markaas ku dhashay oo micnaha toddoba bilood ku dhashay ayaa wiilkii ayaa waxaa lagu xiray oksijiin tookada waxaa iska lahaa matoor shididda wiilka micnaha reer jariirweyne ee xilliga marka uu howshiisa gudan lahaa ayuu micnaha xaafaduu aaday laba habeene hore ayaa macna qaliin ka jiray meesha iyo maalinteedii xoogaha marka hurdaa la tagtay ee teleefoonkii markii loo galayna wuu qaban waayey maadaama laba habeen uu soo jeeday wiilkii marka xilligii matoorka la shidi lahaa oksijiinkii markuu matoorkaas demay kan kale la shidi lahaa asaga wuu maqnaa heer taleefonkii korkii loogu celceliyey uu qaban waayey ninaa loo diray oo macna walaalaha ka mid ah waa la soo kiciyey kolkuu yimid matoorka uu shidayna wiilkii macnaha wuu dhintay marka howshii uu lahaa waajibkii saarnaa iyo xilkii micnaha gudasho la'aantii ayay micnaha sababtay in micnaha howshaas micnaha oo dilkaas micnaha sabab uu u noqdo haddi markii shareecada islaamka loo bandhigay waxaa soo baxday wiilka u dhashay beelaha jariirweyne ayaa shareecada islaamka waxay ku xukuntay boqol neef oo geel ah boqolkii neef oo geel ah maxkamadda shareecada islaamka ayaa xukuntay haddaan ahay suldaanka guud beelaha jariirweyne anigana waan qaabilay oo waan la wareegay maktii boqolka ahaa ahayd kadib waan fadhiisanay walaalaheenna reer isaaq micnaha markaan fadhiisanay walaalaheenna marka waxay doorbideen inay nacafiyaan wayna nacafiyeen micnaha insha allahu tacaalaa marka reer jareerweyne haddaan nahay farxaddeenna maanta lama soo koobi karo si guud ahaan micnaha muslimiinta waxaan leeyahay micnaa in la iscafiyo beryahan dambe hal geel iyo laba geel iyo marka waxaa la rabaa walaalayaal muslimiinta oo dhan ayaan la hadlayaa in cafiska yacnaha iyadu micnaha cafis macnaha horta qofka hadduu qof laga dilo wuxuu xaq u leeyahay inuu wax cafiyo koow inuu ma qaato in loo qisaaso marka beryahan dambe waxaad moodaa cafiskii aad buu u yaryahay marka walaalaha reer isaaq micnaha ee kudayasho wacan ayay sameeyeen marka barnaamijkaas in lasoo nooleeyo oo micnaha sunnadaas lasoo nooleeyo oo micnaa cafiska micnaha oo walaaluhu ay iscafiyaan ee muslimiinta ah si guud ahaan waxaan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba beesha reer isaaq meel kasta ay joogaanba ilaahay ha ka awaalmariyo haddaan beelaha reer jareerweyne nahay arrintaas waan ku faraxsannahay aad baan u soo dhowaynaynaa ilaahay baa macnaa ilaahay ha ka abaalmaro iyagana macnaha beddel khayr qabo wiil macnaha oo khayr qabo oo beddel fiican ah ilaahay ha siiyo insha allahu tacaalaa haddaan nahay beelaha jareerweyne farxaddeena maanta lama soo koobi karo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya alxamdulilah ilaahay ama hadlaya subxaana wa tacaala alihiina ka dhigay dad muslimiin kadib nabadoonadii iyo cuqaashii iyo salaadiintii iyo walaadii meesha kasoo qaybgalaya mahadceliye alxamdulilah iqwa may an fadhiine xukunka sabahi maxkamadii shareecada islaamkii ee degmada jilib xukunkaas noodhii xukun dil aya reer isaaq may ka dilni wiil mayna dili wiilashayno wiilka mid aya alxamdulilaahi rabbialcaalamiin reer isaaq walaalahayno mayna la qaadadeena xukunkaas oo annaga noodhii boqolkii halaad iyo qaadid karan mayna dhaheena necfiyan marka muslimiintii dhammaan mayleya ilaahay subxaana watacaala aayadisna may kale wajazaahum bima sabaruu jannatan waxariira waqaala fii kitaabihi walcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin markii walaalahan mayninka mudayan alxamdulilah uma alxamdulilah jazaakum allahu khayr marka waxyaabo wadani tusan wadadaasoo hadee dadka muslimiinta haddii weliba gaar ahaan dadka soomaaliyeed may la dhakara hilmaamin cafiskiina waxaa waaya ilaahay subxaana wa tacaala ankee cafiskii jannada laka gala marka mayleena nabadoonadii iyo cuqaashi iyo dadkii muslimiinta ummadda horhaaye ina ummadii sidii walaalahayno reer isaaq maanta ninka afiyan boqolkan halaad iyona taas ina qaayidan inkastoo ninkii walaasha usu qaadid kare laakiin alxamdulilah maalintan farxad may qabnee ina oo dadkii reer isaaqna efiyan efis iyo ninfidiyan alxamdulilah awaalmarin jisi iyo maxad in lakadaysudo beelaha jareer weyne dalka macnaha badantan wal kasti siinkadhiya wal kasti noodhiya derisa la'ay dad oo mi'inaha oo lisdhaladiya la'ay muslimiina an muslimiinta kulii walaal way an hebel way an qabiil hebel way malrawo maylan baahanyahay niminta un ila degan muslimiinta walaalaha ee haddii gacantaa in isdeerto in isgacanmarino lis efiyo seembere suldaan shucayb ayaa isagana bogaadiyey arrinka ay samaysay beesha reer sheekh isxaaq bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanu taquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun insha allahu tacaala waxaan rabnaa inta inaan kusoo gudbinno fariin aad u qiimo badan wanaag badan oo khayr badan laguna gaaray ilmo yaroo geeriyooday ilaahay subxaana wa tacala ha u naxariisto diyadiioo la xukumay diyadii in lasu cafiyey gebi ahaanba beelaha reer jareeweyne iyo beesha isaaq waxaan leenahay waxay mudan yihiin in lagu daydo waxaan leenahay insha allahu tacaala ilmahaas ilaahay raxmaanka ha u naxariisto qabriis allah u waasico ilmo yaroo saqiir u ahaa waxaa ku timid maaragtay geeri lama filaan ah dadkii qaatay inay cafiyaan xuquuqdiisana waxaan leenahay owliyaa udamki ilaahay raxmaanka ahaa bedel khayr qaba ilaahay ha idiin geliyo ilaahay subxaana wa tacaala bacdigiis ilaahay nama fidnay ilmahaas yaro geeriyooday ehelkii iyo owliyaa udamkiina waxaan leenahay insha allahu tacaala waxay mudan tihiin ku dayasho ilaahay ha idin barakeeyo wixii soo hora waxaan leenahay ee reerkaas ee familkaaseh waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala amtaashiina allaha badiyo ilaahay ha idin barakeeyo waxaa waaye waxaa feedeen kurbo waxaa soo noolayseen sunno mar hore la duugay aa u malaysidba ummaddii in maanta ay ka guurtay oo laga dhaqaajiyey waxaan leenahay ilaahay raxmaanka ahaa ha idin wanaajiyo arrin wanaaga ayaa samayseen ilaan saddex arrimood way qofka muslimka hadduu geeriyoodo diyo in la qaato in la cafiyo in qofkii dilay ili qasaaso saddexdii arrimood arrin ka mid ah waa arrinka cafiga ah waana min addiin waaye waanu ku faraxsannaha insha allahu tacaala waa arrin lama filaana oo soo booddo ah barnaamijyada hadda nagu cusub waaye waxaan aragnaa in wax yaroo xuquuqa laisugu dhigan yahayba in hadda maanta boqol geela la cafiyo oo la ilaahay dartiisaana oga tagnay waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idiin barakeeyo waxaa haysaan dad iyo dunyoba annana waa ku faraxsannahay dhammaan waxaa laga rabaa dadka muslimiinta ana arrinkaas in la dardargeliyo sunnadaas la soo nooleeyo en ma aragtaaye insha allahu tacaala qof walbana hadda oday oho maanta oday diimada oday dhaqana ama nabadoona ama sagaalla ama gacana waxaan leenahay arrinkaas waa arrin kudayasho mudan waa arrin mudan in lagu baraarugo in insha allahu tacaala waxaan leenahay odayaasha muslimiinta ee ku dhaqanka shareecada raxmaanka arrinkaas bal dib aan u fiirina walaalaheen waxaa noogu sugan arrin kudayasho leh insha allahu tacaala waa arrin min adiina waxaan usoo celcelinayna arrinka ma ahan waa arrin farxadeed wa waa kurbo laga qaaday dadkii muslimiinta ahaa lianna waxaan waa ognahay waxaa laga soo qaadi lahaa dad muslimiin oo kale jeebkooda oo masaakiina maanta iska tabardaran iska dhiban bedelkoodana waxaa laga doortay in ilaahay dartiisa loo cafiyo ee miisaanka qiyaama ilaahay subxana wa tacala heerkaas owlawdamka ilaahay uu ugu kabo waxaan leenahay meesha u tamaniseen ilaahay raxmaanka ha idiin gaarsiiyo annana waa idiin ducaynana insha allahu tacaala dardaaranka marka wuxuu yahay sunnada ayada aan noolayno cadaaladaan helnay laakiinse waxaa waaye cafwigii ayaa yaraaday waxaan leenahay insha allahu tacaala arrinkan aan ku dayano aan ku dayano aan ku dayano asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana walaayada bakool kulamo u dhexeeyey mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ah ee bakool iyo odayaasha dhaqanka ee walaayadaasi ayna berber socotay dowro sharci ah ayaa lagu soo gebagabeeyey howlka shirarka iyo xafladaha ee magaalada buurdhuxunle ee walaayadaasi dowrada sharciga ah ayaa nabadoonadu waxay ku qaateen durus kala duwan oo sharci ah oo ay nuqabadu wax badan ka faa'iidaysteen ugu horreyn waxaa goobta munaasabadda kelimaad ka jeediyey sheekh ibraahim oo ka mid a culimada wilaayada islaamiga ah ee bakool ilaahay subxaana wa tacaala yan mahadleh mahadlankooba korna bacda xamdilaahi tacaala meeska buraarijaanana obsiidis taqwallaahi subxaana wa tacaala taqwada ilaahay yaa walwalba ka hegaagayaan adduunya akharaba ilaahay meeleh subxaana wa tacaala waman yattaqillaah yajcal lahu min amrihi yusra laakiin alla ka obsado ilaahay weebaan weele amarjihi fudeed ba ilaahay ka weele ilaahay meyleh subxaana aayad kale waman yattaqillaah yukafir canhu sayi'aatihi wa yucdim lahu ajra markaa taqwada mame nagadaase sacaadada adduunka iyo aakharaba yee nagadaas taasaaska buraarajeenan ilaahay meyleh subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha wa quuluu qowlan sadiida yuslix lakum acmaalakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي ميليا سبحانه وتعالى لك أبسدا قول توصلنا إرا إلهي ويبس هجاجي أعمالين يا إلهي هجاجي إلهي ذنوبتين ضعفة لكن إلهي رسول جي عطي عنه ويبا ليبني ليبن وهنا بنا فقد فاز فوزا عظيما فوز كان ميلك تصفي عظيم وينا وينا لك صفي مركا تقول إلهي باه liibaanta adduunya iyo tan aakhara yaana laku helaa marka walyaakaweynan badano oo oo lis amaraw ma jiraan diinta dhanba ilaahay subxaana wa tacaala ka obtanaawo rasuulka sala alay wasalam meera itaquu rabbakum wasalluu khamsakum wasuumuu shahrakum waadduu zakaata amwaalikum wa atiicuu umaraa'akum tadkhuluu jannata rabbikum rasuulka sala alay wasalam meera alla ka obsada subxaana wa tacaala haddana shantin salaada tukuda haddana sooma biliin ramadaanka eh zakada howlayin biya wa adiicuu umaraa'akum tadkhuluu jannata rabbikum amiirintiina ateeca mayba galaasana jinaada rabbiga galaasan ilaahay leey subxaana watacaala marka un kheerka adduunya aakhira may ka jara taqwada ilaahay mayba fadaana ninka liibagno adduunka iyo aakharada mayba fadaana in ilaahay dunuubtana dhaafo oo ilaahay subxaana jannada la geliyo may fadaana in liibagno aakhara iyo adduunka liibagno dhammaan ilaahay maba geliyey subxaana wa tacaala taqwada ilaahayaa geliyey marka taasaka liibanaan addunya aakhara taas ininka dadaalno haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa gebagabada kulamada iyo dowlada ka hadlay qaar ka mid ah nuqabadii dowlada ka faa'iidaystay ilaahayaan mahadnage mahaddaasoo tiradii lankooba korna milku bilaawti milka dhammaadaasan lahayn oo nin nicmeey nicmadiis tidiis muuquti oo tidiis qarqsoomba ninka nicmeey oo asbaqa calaykum nicmahu daahirata waa baadina ilaahayna leey antaas ku dib kolley doora iyo beryaalkanka jarni si walaalaha horta in sheegan walaalana baraay may ballanaa dadkii ku qiib qaadaday oo culummada haayeen ilaahay miisaanshu hasanaadkanka kaba unun ilaahaynay anfa dooreedan faa'iid badan ahayti kutubada may dareemase wakhtiga hatila rooga waxyaabaha ummatilaha ka shishalgooyey walaa iyo hagaagasi ku mid haayeen qabyaalada oo nabagan halku tabo eri oo waxyaabaha faa'iidada iyo kulati waxyaabihiiyo faa'iidin kula haynin boo ku mid hayti qabyaalada kutubka la akhriyay في ذنب التعصب القبلية يا يربعون حديثا حديث كاي كوميد هاي بدنا يا همين كنا بجري جهادك يلا في رصداي أو شرط أصل الجرائم كتب الآخرين أنت لك شيء همين والبا ما يبلا في رصداي جهادك مسلمين تا ميل هاي حالة يوم مرهايته iyo gaalada walaa muslimiinta ka soo biyahay sida qaze oo kale muslimiinta fiirsanka ka soo biyahayaan si doonto lan wada kor laakiin ogaaynan ogaada ya kumid hay sharad bahayna kumid hayti marka may baa la kore doore waqtiga ka aadi hayti doore waqtiga la tahayti oo dad ka qiimo badan oo culmadii kumid nin akhriyaya hayti jazaakumullahu khayran asan lana dadka tiroog dadka maguna jazaakumullahu khayran lana waana kafaayini naftaanoon anfaaday mayna ninku baahinyaa camal falahani leheri dadkay mas-uuliyadda saarnaayta gududeen unooni la taal unuuna may baan idinku baahanya un inu gudbiino dadkiinu noqdan bay mas-uuliyaddiyo insha allahu biidnillaahi alkariim deer sii doogno wal inu noo bilaawdo naftaanna ka dhagaan dadkiinu noo dambey una deer siiyaan haddii nuqabadii noo dambeyti iyin kalaantan koyna haddii iyin marna bulshadii noo dambeyti ita waxyaabihii oo dacwada unu ni anfaalahayte kitaabka ilaahay ni anfahaw mas-uuliyadna saaranga gudbiyi doogno yan insha allahu acmal falki yahanin heri hortana shaqadaan u hayd ikhwaani ilaahay baa mahadle al awalan ilaahaga ijtimaacagu iyo dowladun sida qiimo badan ilaahagani kulmiya mahadle awalan walwelba mayb waa ilaahay nga haysnimo ahaadaya alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay maa tismaha kooba koran intaas kadib walaalayaal sada runta dowladu shan maalamood ya sooti dowlada way lanka magaca daray hasla sheega waha mayb waa sacd ibnu khaytama lan leeraw ya lanka maga dari lankaas kaakaas lan qiimo le wahay lan oo mayb waa haatee lan naqiiba wahay oqabada madaas meela roogdi kumid hay insha allahu may rajayaan haddii ilaahay roob inasaas oo kale unuuna nagana nuqabadii xilligaas rogeeg oo kale nagana goobta mayb waa ahaa gaalada ununay kala harbiyaas shuhadadan laka araga ya insha allahu diyaarangana in gaalana irabgooyi doono insha allahu ya mayb waa rajayaan haddii ilaahay roob mayb waa saasahayti horta dowlada mayba ilaahay maynan suurgilayni dowladii geekanin gebagabawta sida la sheegay buu ahaa mayb waa kitaabo badan iyo laka qaadadi mayba doon badan allah ka kori asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolley dowradu muddo shan maalmooda socotay ayaan galnay kitaabadii lagu akhriyey iyo muxaadaraadkeedii nooc kastoo ahaataba culimmada igu horreysaa ka hadashay wax waa nala baray diin baa nala baray shuruudaheedii iyo arkaanteedii hay-aadkeedii u dhammaystiran yahaa nala baray ummadda aan mas-uulka ka ahayn in aan ku celinno barno kana shaqayno jihaadkiina garab istaagno ayaa nala faray oo walaayadu ayna fartay umrada annaga annaguna waa qaadanay keliya waxaa loo baahan yahay wixii nala baray inay guryaheenna ka muuqdaan iyo cidda aan maamulayn inay ka muuqdaan intaas waxaan ku darayaa waxaa ku jirtay dowladda in dadka nuqabada ah halkan iskugu yimid ay ka shaqeeyaan daris wanaagga iyo qabaa'ilada siday u wada noolaan hayaan jihaadka xoojiyaan fisqiga tirtiraan walaayada garab istaagaan mujaahidiinta kaalmeeyaan dadka murtadiinta ee gaalada kabaqaadka u noqday ay wixii ay ka gaadhi karaan ay ka soo saaraan intaasoo dhan ballan aan qaadno waaye ballankaasna inaan fulinno waa lanooga baahan yahay ilaahay ha noo fududeeyo insha allahu tacaalaa waxunbaa la kala qaatay uun waxaa la kala qaatay nolosha muslimiinta yaa la kala qaatay marka qayb walba meeshii ay ku aadday farqiga ay ku aadday in ay ka soo dhalaasho oo sidii loogu talagalay ay u qabato waajibkanna saaran hadda intaas weeye waxaan leeyahay ilaahay ha noo fududeeyo waxaan rabaa inaan halkan salaan ooga diro idaacadda andulus wax badan oon la koobi karin ayay u hayaan ummadda camalkooda ikhlaas allah oga dhigo qoladaas iyaga ah hay-addaas iyada ah hay-ad aan ku diirsannay weeye si guud waan u salaamayaa si gaarana waxaan leeyahay camalkiinna ikhlaas allah ka dhigo ilaahay cibaadada ha idinku sugo muslimiinta tiir weyn baad u tihiine ilaahay idinkan ha idin soo kordhiyo ha idin sii kordhiyo intaasaan iyagana u gudbinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahadna sugnaati mahad ballaawi dhammaad ban lahayn mahadda ilaahay kadib maybaan mahadnagay waalaga wilaayada islaamiga ee boqool sheekh cusmaan runtii dowradan gebagabadii hatiliyan fadhi dowradaas waa dowra handhafiigada ahayta macnah noocyo fara badan a lagu ka hadali kolley walaalka oo horeyba sheegay marka waxyaabaha lagu hadlaya mayba kumalahaayay usuulal idaara barnaamijkaas eedi eeda odayaalkan anfacay marka idihningalgaaleed ilaahi subxaana wa tacaala ajarshahi lamlaabya yallana wabilaahi towfiiq waxaa kulamada iyo dowladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan alxamdulilaahi alqaa'il وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا أولا وآخرا ولا ليال الله سبحانه وتعالى وأغمه النغان runtii dowradun shanta maalmood nin socotay lanka magadari sacd ibnu khaytama saxaabigii ugaaska hayay oo qiimaha badnaay shicaarna lanka waali wajacalnaa lilmuttaqiina imaama eedi eeda marka may wahaa jazaahumullahu khayran dadkii ha ku qiib galay ugaasidii gobolka may balana baaraka allahu fiikum dulqaadkii iyo sabarkii iyo safarada dhadheer laha galay kama hadsintiin bacdallahi subxaanahu wa tacaala intaas markii aan hanka gudub walaalayaal dowladun kolley ahdaafta lanqobadi hadda waa iskuwaad waxa waaye waan wal dareemo karo waa dowradii sanawiga haytay lanqobada jaray sanad kastaba ugaasada mar lanqobada jari iilay daba socoti dowradeenka dambe haytay sanadkan hadda gebagabadiis marahayna awaa'ilis laha qobdi awilshay laha qobdi ugaasyada shaqooyin iyo howlo iyo ولشل قاعد يجرن مر كل إن شاء الله تعالى إن لسورة يسدو ما ينقل دم ما ينسحن هرتبا لس أحجري لأن ما يواشقدي بنا وضع رحية تبا ونقدم بهجان ديما ده أنا مر إن شاء الله تعالى وحيابي ججرة هدي مرك سلبيات دين هدي إيجابيات دين قابس إيو منا إنجازات والقبط والجرة كل إن شاء الله إن لسورة يسدو kadibna may wahaa shaqooyinkii sanadka cusub ee la shalqiibsado intaasaha aytay markii la qoraayo buraarujinta oo walaalaha naftiyo hoogaa marka la kasoo fayaayay may la raaya galbasho hada qof kasta mana galba waaba miriray in hoogaa isburaarujintaas markii la qoraaba jazaakum allahu khayran doo inta maka dhiman odayaalka badhamaayeen wal hadda marka laka darawiin male laakiin dhowr godob oo dardaaran ee dadka hogaanka aanan dardaarma fadao ono naftay ka bilaawo lanka hooba amiir iyo ama hogaanba iyo ummadba hogaamiyo waxyaabaha lanku baahanyi may wahaa inuusa ka sifoowo oo dhaqanka waaldhada lanku baahanya dhowr kumida yaa insha allahu tacaala dadul istaagi doon haddii ilaahay ogolaado nambar kow may kamidaha lanka qaa'idka amba hogaamiyaha ee muslimka ah walaa lanku baahanya may kumidaha salaamatulmuctaqad lan caqiidadiisa may wahaa saliim ahoo shirki iyo nifaaq iyo xasad iyo bilaay iyo saliimku ah oo caqiidada salafu saalix walka hogaamiyaw aaminsan shareecada islaamka ku dhaqan yahay aaminsan in haad horta waa qodobka koowaad oo asaasiga ah maadaama ummadto may wahaa walaalka mathaluhay diin ata a'ima diiniya un anna sida shacaarka bahay wajacalnaa lilmuttaqiina imaaman marka dad muslimiin awa hogaan anama gaale hogaan ma ihini unuun muslimiin anna saas dartee markuu may wahaa caqiido oo saliima oo shirki iyo khuraafaad iyo bidac saafo ku ah in qofka horta maana ka sifaysnaado waana aaminsanaada waxyaabaha marka lambahanya kumadata lanka gaa'idka muslimka lankubahanya may kale kumadaha atasallux bilcilmi sharci qofka marka in jaahil may la raaya lanjaahil oo lama hogaamiyo ka hor shareeca ilaahay oo lakamaamula hoblaar lanjaahil ee marka iyada may la raaya dhibaatan kata marka in may waa culummada hadda jazaahumullahu khayran ugaasyada hadda magaajoba ugaasi ah maa inta badan dad marka lagbeysaday culummo ahoo may waa yoob muxaadara jeedi hayaan marka jazaakumullahu khayran taasna in lasii ziyaadiyo haddaba dadka maasha allah ilaahay barakaay sifaadkaas baaba laaka doordaay marka cilmiga sharciga qofku markaas inuu isdhiso aqoontis koran qaadiya lambaahanyi may kale kumidaha athiqatu billaah ilahay in laga kalsoonaado may wahaa mas-uuliyaddaas ilaahay goorta kingeli ilaahay hakiin magacaawna lanka magacaawi malab bani aadam anama haka tow karoba awalan ilaahay markii helka kiin magacaawo dadkana ka magacaawayaan marka ilaahay in adaka kalsoonaato kalsoono oo dhab ee allah subxaanahu watacaala inuuna la kooyno may kaloo lambaahanya walaalayaal qofka lanku baahanya tawaaduc anka haddii mas-uulayi may lafaday isdhuldhigid in usa la kooy dadka antawaaduco bulshada marka mana garabka unuglaayo lanqalabsano markuu may la raayo dadka indaartoy maka daaraw e walmweedo kor marka may la baahanya insha allahu tawaaduc in la kooyna may kaloo la baahanya qabuulu naseexa naseexa qofka in aqbal bani aadamka haddii muslimiinta may wahaa naseexa wa nusa likulli muslimin dadka maanaa madaxda ee naseexada in aqbalan wali ka qaldan walaan ne ku qaldan tahan yahan ku qaldan yin yahan uga waa balaar in usa aqbalayaan la baahanya may kaloo kumadaha alxilmu walanaad deganaashi iyo kaasiimo qof marka degan in haada laakiin qof mas-uul oo waana dafdaf eh wali la fadow maana afje in ha ka maysanayn sax ma in maanaa isheegada may wahaa taas yaana laka dadaalo may kaloo kumadaha alcadl walmusaawaad dadka in ninsimanaadaan eex iyo marka lanjeclaysi in maanaa laisku ilaaliyo qiyaamo allah subxaana wataala hortisa la surume lankasta xilhaqoodin garbooja iskirinyin qoorti iskirinyin ilahay hortis la sure cadaaladdiisa furudaas ama cadaalad doradiisa naarta kiridaas marka cadaaladda in un eedanka dadaalnan jazaakum allahu khayran waxyaabaha kaloo la dardaarmo mayba kumid aha aljuudu walkaram gacan furnaan qofka mas-uulka may kafaylayaa wali tabartis ee dadka may la raayin oogaa wali us helo karo dadka maana galan an lahaada wali tabartis ee hoobus an haynana bulshadu bata an dhagalo oogaa marka may wahaa in eedlanka dadaalayaan walaa oo ilaahi subxaana wataala dadanka kaalmeeyo kumadata may kaloo lon baahanya walaalayaal daraska iyo qabaa'ilka muslimiinta ee in midnimadiyo iyo may la raayo daris wanaagjo la ilaaliyo khaasatan ugaasyada qadiidaasi haytin hade aad aada lanka hadli wali marka mayla raay laku arrin ogdiin sharaa islaamka mayla dhigdin ogdiin marka midnimada muslimiinta guud ahaan gaar ahaan qabaa'ilka dariska midnimada in laka dadaalo lan kastaba dhinagisha islaamka laan ku galnaa dadka muslimiinta ana may wahaa dhibaato dhinagisha inaan ku koyna may kaloo dardaarmaana walaalayaal mulaasamatu shura lanka gaa'idka lanku baahan yahay wada tashiga marka shuurada eedaa muhiimata nabiyullaahi maxamed oo waxyaga ka dagaalaari wa shaawaran fil amr muuminiintana may laka ammaani wa amruhum shuuraa baynahum marka in tala shirida isku qaadato may kafaylaha in dadka garabka eh oo may la raayo walkiila maamul raayo in markasta aada la shuurayto waxyaabaha lan baahan yahay kuma dhata may kaloo la fada insha allahu tacaala ixtiraamu juhuudi alaakhariin dadka aad kiila shaqeeya walqabad yo manaa wanaagsho inaad ixtiraamto oo aad hadhawayd an arna manaa ana lay sahan ana lay wal suubiye wali dadka kala weelaanba may la raayo walba ma eeqadan arna may kale walaalayaalayaana buraarujin muduna qofka gaa'idka lanku baahan yaha cadamu tasaruc fi ittikhaadi alqaraaraat go-aan markaad qaadadaas inaadan ka degdegan qadiidaas eedaan adkayan go-aan qaadashada halis waay marar qaar meel kaaba go-aan qaada qaadata in dhibaato badan ku dhan adoo mas-uul ah oo aadan ku fiirsana macnaha go-aan qaadashada marka may laray in degdega waa aafada inkawiin idaarada iyo maamulku waay in laisku ilaaliyo marka may laray fakir uma shaawir uma calil uma qarir uma tawakal cala allahi uma taabi go-aan qaadashada marka intaasad daraji darajiya lata macnaha horta koo fikir walaal haddii go-aanku aad gaat may ku dhalada doono kadib haddana shawro geli kadibna haddana cilay dadka shawrada maana si weel ugaa sahantaa waalay maah haddana may la raaya warsho cilay may sababaan arti warkaas may kii kala habooñ go-aankaas may ka doorati in maana tacliila lakoy uma markaas kadibna qarir go-aansoy uma tawakal allah ilahi tala saaroy kadibna uma taabic kadibna mutaabaca lakoy marka go-aankii fulintiis intaasoo tallaabee jaranjaree in la marinagdaas laakiin walba walba qalbagaha kadhi aad go-aanka qaata hoos kaariiqda haddama waa umudee rogi mudaas marka way balanayaan ilaahi subxaana wa taala aan qabsadoy jazaakum allahu khayran dowladan taasana idin gebagabaysanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu